barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah afarlabaatanka bisha februaayo ee sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hel abuurka oo ay marti inoogu yihiin dhallinyarada maamusho xarunta akhriska iyo qoraalka ee magaalada laascaanood naadiga akhriska iyo qoraalka ee ismaaciil mire waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa laba kun iyo sagaal caqabadaha aan kala kulanno dhanka dhalinta waa in bandhigyada marka la qabanayo aynan aad u danin oo aynan kasoo qaybgelin
sidoo kale kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn heesta aan idinkugu talagelnay maantana waa sawtaadii dhaganugnay warkaaguna dhowrsana sawtaadi sabiila ahayd dhammaystumaroonjala sidoo kale wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka saraakiil sare oo ka tirsan dowladda maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa lagu wadaa in ay toddobaadka dambe ku kulmaan magaalada hanoy ee caasimadda dalka fiyetnaam wadahadalladan oo loo arko mid gogol dhig u ah kulanka lagu wado in hanoy uu ku dhex maro madaxweyne trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa waxaa yeelan doona la taliyaha madaxweyne trump ee arrimaha ammaanka john bolton iyo madaxa sare ama madax sare oo ka tirsan xukuumadda puntland kulanka oo dhici doona toddobaatanka ilaa iyo sideedlabaatanka bishan ayaa intiisa badan looga hadli doonaa sidii loo baabi'in lahaa hubka nucleerka ee kuuriyada waqooyi duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo ay marti inoogu yihiin dhallinyaro maamusho xarunta akhriska iyo qoraalka ee magaalada laascaanood waxaana inoo soo diyaariyey waryaheena magaalada laascaanood cabdikariin olol
cano wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni hibada iyo hal abuurka uu idinka imanayo magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool haddii rabbi raalli ka dhiga waxaan kusoo qaadan doonaa naadiga ismaaciil mire oo ka dhisan magaalada laascanood naadigan ayaa waxaa aasaasay dhallinyarada gobolka sool si kor loogu qaado akhriska iyo qoraalka sidoo kalena loogu soo bandhigo hibooyinka gaarka ee dhallinyarada iyo qoraayyadu ay iska leeyihiin waxaa barnaamijkeenna marti inoogu ah cabdiqani muuse cabdigalayb nasra xasan iimaan iyo cabdiraxmaan axmed nadiif ugu horeyn waxaanu weydiin doonaa cabdiqani aasaaskii naadigan iyo waxyaabihii intuu jiray bal nooga waran cabdiqani adigoo kusoo dhowaanaya barnaamijka hibada iyo halabuurka waad mahadsan tahay cabdikariin adiga iyo idaacadda v o a iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadda afka soomaaliga ee v o a intaa kadib naadiga akhriska iyo qoraalka ee ismaaciil mire wuxa uu ka dhisan yahay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa laba kun iyo sagaal waxaana aasaasay dhalinyaro dhallinyaradii aqoon-yahanka ahaa ee xilliga gobolka joogay ee jaamacadaha ama dugsiyada sare ka baxay intaas kadibna naadigu waxa uu noqday dhaxal dadweyne oo ilaa iyo xilligaas tobankaa sano ee naadigu jiro waxaa isu soo dhiibayey jiilal kala duwan baa isu soo dhiibayey oo kala heerar ah alxamdulilah maanta naadigu meel wanaagsan buu marayaa haddaan ka hadlo waxqabadka naadiga naadiga akhriska iyo qoraalka ee ismaaciil mire ama naqim loo soo gaabiyo intii gobolka joogay ama tobankii sano ee uu jiray waxyaabo badan buu qabtay inuu fududeeyo oo qabanqaabiyo oo soo bandhigo buugta aan u aragno inay faa'iidada u leeyihiin bulshada inaanu gobolka kusoo bandhigno qorayaasha kalena aanu ku dhiirigelino inay buugta gobolka kusoo bandhigaan runtii waxaan qabaa inay waxqabad weyn tahay waxaanu kaloo qabanaa dhiirigelinta akhriska waxaanu dhiirigelinaa bulshadu inay wax akhrido oo akhris la timaado maadaama waxa ugu badan hadda adduunka lagu bedelaayo ama hubka ugu badan la isticmaalo uu yahay akhriska waxyaabaha kale aanu qabanno waxaa ka mid ah inaanu gacan qabanno qorayaasha soo kacaya oo hal abuur leh oo ujeeddadoodu ay tahay in ay wax qoraan oo bulshada wax faa'iidale kusoo kordhiyaan bal ka warran markaad waxqabadkiinna iyo waxaa idiin qabsoomay iyo sia sidaad dhallinyarada u gacan qabateen oo kale runtii waxaan aaminsanahay inaan wax weyn ka bedelay habkii dhallinyaradu u arkaysay akhriska oo hadda dad fara badan oo laascaanood jooga ama gobolka jooga ama geyga soomaaliyeedba jooga oo inaannu saamayn ku yeelannay oo waxa weeyaan fikirka maskaxdooda aanu ku kordhinay macnihii wax la yidhaahdo hibooyin badan baa jiro dadka ku qarsoon gaar ahaan dhallinyarada een qaar waxay hibo u leeyihiin qoraalka qaar waxay u leeyihiin inay gabayada tiriyaan oo kale qaar waxay u leeyihiin inay maskaxda ku qabtaan bal ka warran doorkaas oo kale waxyaabaha muhiimadda noole waa wax kastaoo hibo ah oo qofku uu leeyahay waanu la garab qabannaa ama la gacan qabannaa hibada uleh suugaanta oo kale ama gabay ha noqdo ama geeraar ha noqdo ama hees ha noqde inaanu gacan qabanno tusaalahaan farshaxanada oo kale iyadana aad baan rajayn inaan wacan qabano oo sawirka iyo qofku inuu hibo u leeyahay inuu wax sawiri karo ama macnihii uu uu hadal ama fikrad uu sawir u kula teli karo oo kale sidoo kale nasre iimaan waxaad ka mid tahay hablaha dhallinyarada ah bal dhallinyarada iyo fahamka inta leeg ay ka haystaan horta aad baad umahadsan tahay wariye cabdikariin olol iyo idaacadda v o a intaba aad baan ugu mahad celinaynaa doorka ay ku leeyihiin dhalintu ama ay u arkaan xagga akhriska iyo qoraalka markaynu eegno aad bay ugu liitaan oo adduunku maanta meesha u marayo in wax la akhriya aad ba u saraysaa xataa haddii aan nidhaahno buug inaynan akhriyin hadday ka wahsan karayaan dhalintu waxay aad u isticmaalaan social mediaha oo ay wax badan ka akhrin karayaan oo dhanka wanaagsan ay u isticmaali karayaan waad arkaysaa midh iyo labo maxay to xiiseynaya qoraalka weliba waxaan odhan karaa xagga akhriska lagu qaatay ee xagga qoraalka waxaa laga yaabaa inay ku yimaadaan kuwa raba in hagga qoraalka laga caawiyo oo haddana aad markaad u qabatid maxaato oo aad usoo ka caawisid ood u qabatid barnaamijyo aad ku dhiirigelinaysid inay qoraalkii sida habka wax loo qoro intaba aad ka caawisid waxaa laga yaaba haddana inay xiise ka ahayd oo ayna sii wadin oo aad meeshii ay kaga dhaqaaqaan ka warran wiilasha ee gabdhaha marka laga hadlayo soo bandhiga waxyaabaha hibooyinka ee qoraalkale ee fikradaha iskale maxay ku dhanka hablaha iyo wiilasha haddaan eego maxay ato sida ay ugu kala wanaagsan yihiin xagga hal abuurka iyo xagga qoraalkaba waxaan odhan karaa waxaa ku xoog badan dhanka wiilasha oo dumarka gobolka waxaa laga yaabaa inaynan ku badnayn oo ay gobollada kale kaga badan yihiin xagga qoraalka waxaana jeclahay inaan hadda xoojino oo hablo badan oo wax qora inaanu soo saarno maxay too markaa waxaan leeyahay dhanka hibooyinka markaad eegtid inta waa wax soo bandhiga badanka waa wiilasha oo arki maysid gabadh badanka gobolka joogto oo kula imaanaysa inaad wuxu soo bandhigtid ama inaad ka caawisid waxaa laga yaabaa inaad aragtid wiilasha laakiin gabdhaha waxaa laga yaaba inaadan arkin maxaa ka hor istaaga inay soo bandhigaan hibada ay leeyihiin oo kale bulshada la wadaagaan oo kale waxyaabaha ka hor istaaga maxaa ka mid waxaan odhan karaa horta markaad eegtid haweenka ismaliimaanta waxbaa ka hor istaagaya oo caqabad bay maxayt ka hor imaanaysa oo maxayt way jiraan gabdho badanoo wax qoraa oo soona bandhiga waxaan is odhan karaa waa muhiimad ayna iyagu siinaynin oo aynan isku taxallujinaynin baan odhan karaa inaha soomaaliya gudaheeda gobolladao dhan markaad eegtid way jiraan sidoo kale cabdiraxmaan axmed nadiif bal waxaad nooga warantaa xidhiirka naadiga iyo dadka hibooyinka gaarka leh qaabkaad isugu xidhaan oo kale bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantahi cabdikariin adiga iyo idaacadda v o a laanteeda af soomaaliga iyo dhegeystayaashaba haddaan su-aashaada gudagalo marka hore ujeedka naadigu dhisan yahaybaa waxay ku dhisan tahay hibo bay ku dhisan tahay bulshada markaan ka hadlo aan ku dhex noollahay iyo xidhiirka hibeed ee ka dhexeeya naadiga markaan leenahay tusaale ahaan naadiga akhriska ee qoraalka ismaaciil mire wuxuu sameynayaa tababaro la xidhiidha nidaamka wax loo qoro oo iminka howlaha ku guda jiro ka mida oo isbuuc dhaaf uga baxa barnaamijka xafiiska naadiga dadka waxaa la tusayaa hibada la yidhaahdo inta dad kuu timaada labay noqonaysaa ama waxay noqonayaan dad hibadii ku beernayd bannaanka ay usoo baxdo oo markaa firfircoonidii hibadooda laga arko waxna qori kara oo dulqaadkeedii leh ama markaa waxay noqonayaan dad iyagu ka midho dhalin kari waayo markaa dib uga noqda marka waxaan aaminsanahay naadiga akhriska ee qoraalka ismaaciil mire hibooyinka akhriska iyo qoraalka iyo koruqaadistooda u samaysan yahay bal ka waran dadka daneeya akhriska gaar ahaan dhallinyarada iyo sida idinku yimaadaan gacanta ku hayseen oo kale xidhiirka ka dhexeeya dhallinyarada iyo naadiga akhriska ee qoraalka ismaaciil mire waxaan odhan karaa sanadkan buu samaysmay sababtoo ah wakhtigii hore weli waxaa liidata fikirka ay dadku ka qabaan naadiga akhriska qoraalka ismaaciil mariye shaqada uu hayo naadiga waay xafiiskiisa maktabad buu leeyahay maktabadiisa waxaa yimaada dhallinyaraa ku xidhan dhallinyaradaas waxay timaadaa galab kasta way furan yahay xafiiska naadigu oo waxaa jira madax dad dhan oo u qaabilsan maktabada naadiga inay ka shaqaysiiyaan dhallinyaraa soo booqata ujeedka dhallinyaradaas u timaada waxaweeye buugaagta maktabada yaalla inay akhristaan qofka markaa isku arka ee aragtiya ka faa-iida in uu buugaagta akhriskooda ay wax uga kordheen ee markaa hankiisu noqdo inuu isna dadkaa la mid noqdo wax soo qoro buuggiisana lagu arko naadiga maktabada naadiga iyo maktabadaha kale caalamka markaas isagu wuxuu yimaadaa markaa xubnaha naadiga dabeedna markaa aragtidii soo bandhigtaa taas markaa waxay noqonaysaa wax la yidhaahdo xidhiidhka ka dhexeeya markaa waa xidhiidh noocaasa waxaana odhan karaa guud ahaan waxaynu aragnaa dhallinyarada deegaanada soomaalida joogoo dhan waxay soo bandhigaan waxyaabo ay iyagu qoreen ama buog ama farshaxan oo kale isbedel uu ku yimid inta naadiyada akhriska la sameeyey kulamada laysugu yimaada hargeyso oo kale waa tagtaan isbedelka dhallinyarada ku yimid marka laga hadlayo gobolka gudihiisa waxbay qortaa baan aaminsanahay inta noo timaada iyo in kaloo naga qorsoonba kuwa wax qoraya hal caqabad ee haysataa waxa weeye caqabada ay ka wada fikireen waxaweeye qaabkii hibadii qoraalka ee ay lahaayeen markay dhigtaan ee ay dhigaal ka dhigaan qaabkii ay usoo bandhigan lahaayeen ama bugaagtooda loo daabici lahaa ama aragtidii ay qabeen ay dadka kale u gaadhsiin lahaayeen taa marka laga yimaado waxaan aaminsanahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal korbuu u kacayaa heerka akhriska iyo qoraalka ee dhallinyaradu weliba inta ku xidhan maktabadaha ee wax akhrisa ee wax daraasaysa runtii aad bay u kacsan tahay dhallinyartuna waxay u haysaa han iyo yididiilo fara badan inay wax akhriyaan hibooyinkoodana ay soo bandhigtaan sidoo kale gudoomiye cabdiqani cabdiqani waxaa jira dhallinyarada oo aad iyaga laftigooda aad fikradahooda iyo waxyaabaha ka guuxaya aada ogaataan maxaa ka mid ah waxaa ka mid a inaanu cawaysiyo u samayno oo cawaysiyada ay kasoo qayb galaan oo halkaas fikirkooda ama isdhexgalka dhallinyarada ha ahaato ama in fikirkooda isdhaafsadaan ha ahaato in barnaamijyada noocaasoo kale ah baa ka mid a saamaynta aanu dhallinyarada ku leenahay waxaa kaloo ka mid ah dhanka akhriska oo kale aanu la wadaagno bulshadii aanu la wadaagno dib ula wadaagnaa dhacda mararka qaarkood waxaa jirta oo kale dhalinyaro fara badan oo iskuullada magaalada dhigta qaarkood soo bandhiga waxyaaba ay qoreen oo kale bal ka waran markaad eegtaan fahanka ardaydu ay ka haystaan ama kuwa dugsiyada hoose dhexe ama kuwa dugsiyada sare dhigta inay wax qoraan ama ay soo bandhigaan sidai xilliyadii hore ahaayeen marka loo eego waxaan aaminsanahay sidai haddayiin farqi aada weyn baa u dhexeeya dhalinyaro badan baa nala soo xidhiidha oo ama wax qoray waxaan aaminsanahay dhallinyarada hadeer inay sare u kacayaan hamiga ay u hayaan akhriska iyo qoraalka marka waxaan ugu baaqayaa dhallinyaro badan baa jirta oo weli ka cabsanaya fikradahooda inay soo bandhigaan ama qoraal ha noqoto ama sugaan ha noqoto ama farshaxan ha noqoto ama waxyaabahay akhriska faa'iidaan ha noqoto eh marka waxaan ugu baaqayaa inaanay ka cabsan barnaamijkeena gabagabadiisa ayaynu maraynaa nasra bal ka waran waxyaabaha aad is leedahay waa lagu xoojin karayaa dadka hibooyinkooda ay gaarka u leeyihiin marka laga hadlayo wiilasha wax badan baa lagu xoojin karayaa hadeer sida aanu aragno inay soo dhiiranayaan way muuqataa waxaana bandhigyo badan aan hadda kuwa aan wadno iyo kuwo badan aanu u qabaninaba gobolka dhexdiisa oo aanu ku dhiirigelin dhallinyarada har abuur kale si ay ugu xoogsadaan oo ay dhiirigelin u muujiyaan oo usoo bandhigaan maxayto hibooyinka ilaahay siiyey hadday qoraal tahay iyo hadday gabayo iyo sugaan tahayba intaba tusaaleahaan oo kale dee waxyaabaha iska jira caqabadaah marka laga hadlayo bal caqabadahaas oo kale iyo waxaad la kulantaan oo kale caqabadahaan kala kulanno dhanka dhalinta waa in bandhigyada marka la qabanayo aynan aada u danin oo aynan kasoo qaybgelin maxay ahayto waxaan dhanka akhriska iyo qoraalkana inay hadda yar fahmeen waxaanan aaminsanahay haddii maktabadda hadda uu naadigu gobolka ugu hayo mid ka ballaadhan oo naadigu uu leeyahay waxaan gobolku leeyahay aan loo sameeyo inay intan iyo in ka badan gabdhahoo kale maxay aada u daneeyaanna ma inay gabyaan ma inay hal abuur ay leeyihiin soo bandhigaan ma inay buugta qoraan oo kale bal ka hor waxyaabaay sida weyn u daneeyaan oo kale kuwaad
hablaha waxaan odhan karaa haddeer markaa hablaha hadda jooga aad eegtid waxay aada u qiimeeyaan inay qoraalka isku dayaan inay wax qoraan laakiin hablihii hore waxaa laga yaabaa inay dhanka suugaanta ay aada u xoojin jireen oo hablo badan oo buraanburka iyo wax badan tiriya ay jiri jireen laakiin gabdhaha hadda waxaan odhan karaa inaynan dhanka suugaanta aada ugu badnayn balse dhanka qoraalka ay isku xoojiyaan inay wax qoraan oo aynan maxay to isku taxalujin inay dhanka suugaanta u bataan badanka waxyaabaha sida weyn looga hadlaya waxaa ka mid ah dadkoo isku fikrad noqonaya oo isku dabadayashadii oo kale ama hibooyinka dhallinyaradu ay isku wada mid noqonayaan dhibaatooyinkaasoo kale ka war laakiin waa fikrad khaldan in wax hal abuur qofi keensaday in aad adna kaga dabadayoto libintii ama libtii uu hal abuurkaasi lahaa aad adugu la timaado tusaale ahaan waxyaalaha aan inta badan aragno bugaagta naadiga dhexdiisa lagu tafatira waxaa ka mid ah qofbaa buug soo qoraya buuggiisa waxaa ka mid a afar ama shan bog oo ka mid a celcelis ahaan waa qoraallo ama afkaar qof buug uu leeyahay kusoo qortay xuquuqdiina ma bixinayo marka waxyaalaha la kala qaato ee qoraalada ahi ama hibooyinka ahi haddii la bixinayo xaqa qofka kale leeyahay la siinayo qofkii lahaa oo la odhanayo xuquuqda wax iskala hebel hebel ama hebla hebla waxa waa wax caadiyo jira laakiin haddii hibadii inta la qaato aan libintii adiga lagu soo celinayn waa fikrad khaldan runtiin hadda soo baahaysa baryahan dambe
barnaamijkeena aynu soo xidhaynaa waxyaabahaad ku talinaysaan maxaa ka mid ah hibooyinka qof kasta baqdintu way ku jirtaa oo markuu hibali haysto qofkuu baqaya in baqdinta la iska saaro qof kastaana qofka uu isleeyahay qofkan waad u sheegan kartaa hibadaada inuu u sheegto dabaadna soo bandhigto cabdiqani barnaamijkeena hibada hal abuurka gabagabadiisi baan ku jiraa waxyaaba badan baa iska jira oo caqabadaa bal ka hor waxyaabaha idin haysta ee caqabadaad bulshada la wadaagi karayso caqabadaha ugu badan adiga haysta laba mid uun baan kusoo koobi laha midi waa mid gobolkao dhan dhammaantii haysata gobolka sool haddaan si gaara uga hadlo ama magaalada laascaanood aynu joogno waa maktabad guud gobolku ma leh naadiga ismaaciil mire maktabad kooban buu leeyahay cidda ay qaadi kartahay way yar tahay buugta taalaana waxaa laga yaabaa inaanay dadka wada kafayn karinoo dee laascaanood oo dhan xoogaa way ka miisaan weyntahay maktabaddu ama wakhtiga badangelinay waxaa ka mid a gobolku inuu maktabad u gaara helo ama maktabad guud oo gobolku leeyahay in la helo oo dhallinyarada iyo cid kastoo akhris u baahani waxa weeyaan ay timaado oo halkaas ay ka faa'iido oo buog fara badan la keeno waxyaabaha kale jira waxaa ka mid a inta badan adigu inaanu taageero ka helin tusaale ahaan dee barnaamijaa la qabanaya dhaqaalaa baxaya naadiga waxaa ku midaysanna waa dhallinyaroo laga yaaba badankooda inaanay shaqayn ama inaanay wax badanba helinba marka dhibaatooyinkan haystoo kale waxaa ka mid a ganacsatada gobolka oo kale inaanan gacan badan ka helin marka laga reebo meelo kooban tusaalahaan oo kale shirkadda telesom ama jaamacadda nugaal mararka qaarkood wax waa ka helaa laakiin inta badan ganacsatada gobolka joogta ama goobaha waxbarashada gobolka waxaa laga yaabaa inaan wax badan inaan ka helin baa suuragala taasina waxay keenaysaa barnaamijyo badan oo bulshada faa'iida loo aha inay baaqdaan intaasaan kusoo koobi lahaa caqabadaha ugu weynaan haysta
nasra ayaan barnaamijkan soo xidhaynaa maxaad talo oo ku daraysaa waxyaabaha aad adiguna soo jeedinaysa maxaa ka mid ah cabdiqani uu sheegay iyo wax aan ku dari karo hadda waxaan waa laga yaabaa marka waxaan jeclaan lahaa warbaahintu eegna taageeradooda eegna ay noo muujiyaan dhegaystayaal waxaa intaasu inoogu eeg barnaamijkeenii hibada iyo hal-abuurka oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana kusoo qaadanaynay naadiga ismaaciil miro oo fadhigiisu yahay magaalada laascanood kaasoo ay ku midaysan yihiin aqoon-yahano dhallinyaraa waxaana barnaamijkaasi nagala qayb qaadanaya cabdiqani muuse cabdigalaydh nasre xasan iimaan iyo cabdiraxmaan axmed nadiif oo dhammaantoodba ka mida naadigaasi waxayna si weyn uga hadleen waxqabadka hibada iyo halabuurku ay leedahay iyo sida dhallinyaradu ay uga qayb qaadan karayaan intaannu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid lamida dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena magaalada laascaanood cabdikariin olol oo barnaamijka hibada iyo hal abuurka inoogu soo diyaariyey magaaladaasi laascaano halka aad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan wararkii ciyaaraha oo aan idiin dulmaro haddii aan ku horeyno ciyaaraha ingiriiska dhowr ciyaarood ayaa dhacay shalay galab iyo xalay kooxda tottenham ayaa guuldarro kala kulantay ciyaar ay la ciyaartay kooxda banley waxaana ciyaartaasi laba gool iyo gool ay guusha ku raacday banley goolasha waxaa banley u kala dhaliyey ciyaaryahanada chris wood iyo ashley barnes halka goolka qudha ee kooxda tottenham uu u keenay weeraryahankooda ciyaaryahan harry kane ciyaarihii kale ee dhacay ee ingiriiska kooxda bournemouth waxay barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda wolverhampton wonders laakiin kooxda newcastle ayaa guul ka keentay ciyaartii ay la ciyaartay naadiga harrisfield town waxaana goolasha u kala dhaliyey ciyaartooyda solomon rondon iyo ayose beres kooxda harrisfield waxaa kaarkacas laga siiyey daqiiqadii labaatanaad ciyaaryahan tom itmis ciyaaraha kale ee horyaalka ingiriiska kuwooda ugu xiisaha badan ee toddobaadkan waxa ay caawa galabta iyo caawa ayaa la kala ciyaari doonaa aan idhaahdee galabta kooxda arsenal waxay la ciyaari doontaa southampton halka naadiga manchester united ay fowda dari doonto kooxda horyaalka horkacaysa ee liverpool waxaana ciyaartan ay ka dhici doontaa garoonka magaalada manchester ee ay ku ciyaarto kooxda manchester united ee old trivord kooxda liverpool inkasta oo ay horyaalka isku dhibcan yihiin kooxda manchester city oo ay wada leeyihiin shan iyo lixdan dhibcood haddana waxaa dhinaca goolaltirsiga kaga horeysa kooxda manchester city united iskulimadii ugu dambeeyey guulo isdabajoog ah ayay ka keenaysay horyaalka dalkaasi ingiriiska ee premier league halka liverpoolna ay xil ciyaareedkan aad moodo in uu yahay xil ciyaareedkeedii maadaama ay in muddo ahba hogaanka u haysay horyaalka ingiriiska ee premier leaga kaalinta labaad weli waxaa ku jirta kooxda tottenham oo leh lixdan dhibcood halka manchester united ay leedahay koob iyo konton dhibic waxaa ku xigta arsenaal iyo weliba chelsea oo isla wadaaga kaalinta shanaad inkasta oo arsenal ay farqiga goolasha kaga horeyso chelsea iyaga oo wada leh min konton dhibcood dhinaca sbain ee laliga ciyaaro xiise leh ayaa dhacay sabtidii shalay waxaana kooxda horyaalka horkacaysa ee arsenaal ay guul muhiim ah ka gaartay naadiga kubadda cagta ee ishbilia ama sevilla oo ay weliba ku ciyaarayeen guriga kooxdaasi sevilla waxaana ciyaartaasi afar gool iyo laba ay guusha ku raacday kooxda barcelona kooxda sevilla laba jeer ayay hogaanka qabatay waxaana goolka ay ku horumartay u keenay daqiiqadii labaiyo labaatanaad ciyaaryahan jesus navas ciyaaryahan leonel messi ayaase barbareeyay daqiiqadii lix iyo labaatanaad balse mar kale waxaa hogaanka qabatay kooxda kubadda cagta ee sevilla waxaana daqiiqadii laba iyo kontonaad gool u dhaliyey ciyaaryahan gabriel mercado hase ahaatee leonel messi ayaa laba gool ugu dhaliyey kooxda barcelona isagoona ciyaartii xalay dhaliyey saddex gool inkastuu uu goolka afraad kusoo khatimeeyey ciyaaryahan louis suarez laakiin ciyaaryahan leonel messi saddexdii gool ama saddexlaydii uu xalay dhaliyey waxay noqdeen kuwii kontonaad oo uu ka dhaliyo ciyaaraha kubadda cagta ee kala duwan haddii ay ahaan lahayd kooxda barcelona iyo xulka qaranka argentiin konton jeer oo uu saddexley uu ka dhaliyey ciyaarihiisii sidoo kale goolkiisi saddexaad wuxuu ahaa kiisii lix boqol iyo kontonaad ee muddadii uu ciyaaraha ku jiray messi uu dhaliyo waa hagaag weli barcelona ayaa horyaalka horkacaysa hase yeeshee intaana natiijooyinka aadin sidoo kale ciyaar kale waxay dhex martay kooxaha gitef iyo rayo falacano kooxda real madrid ayaa ka mid ah kooxaha iyana ciyaari doona axadda caawa ayay real marti u noqon doontaa kooxda levente real valadolid waxay isarkayaan real betis atletico madrid iyo viareal ayaa fooda isdaraya laganes waxay la ciyaari doontaa kooxda valencia dhinaca kale horeynta barcelona waxa ay toban dhibcood ka sarreysaa kooxda kusoo xigtay ee atletic madrid waxaana baris ay leedahay toddobiyo konton dhibcood atletic madrid waxay leedahay toddobiyo afartan dhibcood real madrid ayaa ku jirta kaalinta saddexaad oo leh shan iyo afartan dhibcood siriacada talyaaniga haddii aan eegnoo ciyaar xiise leh ayaa waxa ay shalay galab dhex martay kooxaha atalanta iyo torino waxaana laba gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee torino goolasha waxaa torino u kala dhaliyey armando izo iyo ciyaaryahan iyago falco sidoo kale jimcihii ciyaar ka tirsan ee horyaalka talyaaniga ayaa waxa ay dhex martay kooxaha imboli iyo ac milan waxaana milan ay ku badisay saddex gool iyo eber waxaa sidoo kale ciyaartaasi ka dhex muuqda mar kale weeraryahanka cusub ee kooxda milan ciyaaryahan biotic oo dhaliyay mid ka mid ah goolasha isagoona shan kulan oo horyaalka seriacada ka tirsan oo uu milan u saftay u dhaliyey shan gool guud ahaan ciyaarihii goolashii uu u dhaliyay tan iyo intii uu milan ku biiray ciyaarihii uu ciyaaray ee seriacada iyo koba itaaliyana waxa uu dhaliyey toddoba gool dhinaca kale horeynta weli yuventus ayaa hogaaminaysa napoli ayaa ku xigta inter booska saddexaad ay ku jirtaa halka miilanna ay ku jirto kaalinta afraad dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa waa hagaaga dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabtay heesta cusub ee uu dhowaan soo qaaday fanaanka axmed rasta oo aana heesta dhowlatus
sawtaadii dhagaan uglayy warkaaguna dhowrsana sawtaadii dhagaan uglay warkaaguna dhowrsana sawtaadisa bila ahayd dhammaystu maroon jeclaa sawtaadisa bila ahayd dhammaystu maroon jeclaa sawtaadii dhagaan uglay warkaaguna dhowrsana sawtaadii dhagaan uglay warkaaguna dhowrsana sawtaadisa bila ahayd dhammaystu maroon jeclaa sawtaadisa bila ahayd dhammaystu maroon jeclaa dhambalkaangii wacnaa miyuu dhagar maagana jacaylkii dhaxalkahaa ma dhowr weji buu lahaa dhambalkaagii wacnaa miyuu dhagar maagana jacaylkii dhaxalkahaa ma dhowr weji buu lahaa dhambalkaagii wacnaa miyuu dhagar maagana jacaylkii dhaxalkahaa ma dhowrwaji buu lahaa dhambalkaagii wacnaa miyuu dhagar maagana jacaylkii dhaxalkahaa ma dhowrwaji buu lahaa dubtaan ku diidaya dhulkanka qaadaya dhabtaan kugu haynaya ma dhowla tusubay ahay dhibtaan ku diidaya dhulkanka qaadaya dhibtaan ku diidaya dhulkanka qaadaya dhabtaan kugu haynaya ma dhowla tusbay ahay sotii aad dhoosaniyo dhabelo fani ahay sawtii aad dhoosaniyo dhabelo fani ahay sawtii aan kugu dhignaa dhankaygana aadahay sawtii aan kugu dhignaa dhankaygana aadahay sawtii aad dhoosaniyo dhabelo fani ahay sawtii aad dhoosaniyo dhabel ku fani ahay dhawaaqiisamaa miyuu dhalanteedaha xidhiirkii dhaadanaa miyuu dhagalka ahaa dhawaaqaagii samaa